gurigiisa in ka soo qaatay kalena laftigiisa in ka soo qaatay mid ahaan in la ridaano ma banaanaanayso sababta waxa weeye haddii mid laga tago dee laftigiisina waa joogaa qayb xadiidkiisi iyo laftigiisii kamid ee mudraj ku noqonaysa riwaayadii kale diraajka ah dee aynu soo marreen banaaneyn baa soo gelaya tacamud lidiraajna ma banaaneyn saynu soo marray bal markaa umuurahaas oo dhan ayaa meelahan dee waxyaalaha kaba ratimaya umuuraha kaba mida xagga riwaayo ahaan iyo dee istidlaal ahaan iyo ixtijaaj ahaanba bal markaa umuurahan uu dhowrkaa meed inoogu sheegana waa intaan waxaanu yihi lafdiga haddaan ama laqbada ku celiyo waxaysu meelo samica uu maqlo shaksigu min akhara wax ka badan min shaykhin sheekh waa ujeeddadu shaksi wax ka badan marka waa laba iyo in kasii badan uu ka maqlo matnan xadiid xadiidkaasoo bimacnan ee bimacnan waaxidin marka la eego kani siduu ku wariyey se kalan kale ku wariyey macnaha iskaga mid ah laakiin laa bilafdin lafdi see mid keliya aan lahayn oo loo lafdigu mukhtalif weeye markaa xagga see lafdigiisu iskhilaafsan yahay oo faqanica faqnac ku kaaftoon maaha dee ficlamar buu daahirkiisii inoo dhigay ayaaba meesha ee faqanica oo suuradu waa saas weeye aliftan baan jirin faqanica uu qanco ku kaaftoomo weeye raawigii dee marka hore maqlay ee matigaa maqlay bilafdi waaxidin waa sheekhyadaas uu lahaa ama labadaa sheekh mid ahaan lafdigiisii uu ku kaaftoomo ku gaabsado weeye mid ahaan buu kusoo gaabsaya lafdigiisii laakiin hadduu dee laftigiisi intuu ku gaabsayo keligii un uu sheego taas hadalka ma inooma yimaadeen ee wasama uu magacaabana alkulla dhammaantood laba hadday ahaayeen iyo hadday saddex ahaayeen iyo hadday ka badnaayeenna dhammaan u wada magacaabay mid ahaan laftigiisiina uu ku gaabsado kii kale laftigiisii waa ka tegay walow macno ahaan ay meesha taalo saxa iyada riwaayada caynkaasi way ansaxaysaa laakiin waa cinda mujiizi naqli ciddii iyadu banaynaysay warid iyo naqlin macnan macno ahaan wax lagu wariyo banaynaysay agtooda taasi way ansaxaysaayo kii lafdiga lahaana waaba lafdigiisii kii kalena riwaayadiisii dee macnaheedii baa meeshii taalo macno ahaan baa loogaba wariyay laakiin bal haba banaanaato ujeeddada kole duleeli way bannaantahay taasi waxay noqonaysaa haddii xataa uu ka aamuso oo uu yidhaaho xadahanaa fulan wa fulan wa fulan oo haddana bal markaa qaal umad yidhaaho onu odhan iyadoo mid ahaan laftigiisi aytay lafdiga hebel baa leh way ansixi laakiin warajaxa waxaa raajixa bayaanuhu caddayntiis la caddeeyo oo uu caddaado dee waxa weeye in bal uu kii isaga lafdigan lahaa inuu caddaado oo uu muuqdo oo uu ka soocmo dadka kale ayaa aada u sii fiican oo mudan oo raajaxsan oo ka raajaxsan iyadoo aan la sheegin oo saasun lagu daayo laakiin see lagu cadday maca qaala qaala maceeda aw maca qaalaa waa tasniyo ama see qaalaa maceed qaala iyo qaalaana wuxuu u wadaa waanu dee soo sheegnay haddaan dee bal yar idaaxiya un dee waayo asaanida caynkaasayda inta badan dadku durbo iyo aanay ulahayn waxa weeyaan bal dee wax mumaaraso aanay ulahayn markuu yidhaha xadahanaa fulanun wa fulanun wa fulanun ayuu sheegayaa shaksigii lahaayo wa lafdu lifulaan buu odhan haddaba eeg sanadkiinay waa bilow wuxuu hadalkoodii iyo sanadkoodii buu soo naqlinayaa haddii ay isku jiraan iyo xadahanaa fulanun wa fulanun wa fulanun ay yihiin oo ay sheekh keliyana ka wada wariyeen lafdi keliyana ay lahaayeen dee tii uu odhanayay waxay idun xadahanaa fulanun wa fulanun wa fulanun qaaluu xadahanaa fulan taas bay ahayd ne lafdigoodii waaba mide iminka se mid ahaana lafdigii weeye kuwii kalena waa macnahoodii haddii uu saa horeba ku daayo iyadana alriwaaya bilmacna ma jaa-is markan ilaa shardigeeda marka ilaa way bannaan tahay ee laakiin waxaa sii fiican buu leeyaho raajixa in la caddeeyo oo ciddii lafdiga lahayd oo waaqicii la sheegay iyo xaaladustay ahayd oo la yidhaho walafdu lifulan haddaba markaa walafdu lifulan la yidhaaho ayaa laba aad kala dooran kartaa ama laba meeshii ay iska iman inaad kan aad tiri walafdu lifulanun aada gaar ahaanta ula soo baxdo oo tiraahid xadahanaa fulanun wa fulanun wa fulanun walafdu lifulanin qaala xadahanaa fulan oho bal markaa intii kale aad ka aamusto oo macnaha uu yahay lafdiga kanaa leh iyo inaad xataa xaaladaasi iyaday jirto oo lafdiga kani leeyahay aad tiraahid xadahanaa fulanun wa fulanun wa fulan walafdu lifulanin qaaluu ama se qaalaha hadday laba yihiin oo dhammaanba sanadka dambena aad u wada fiirisid laakiin wadigan kolleyba caddeeye yidhi waa lafdu lifulaan bal taas baa ah ta iyadu raajixa ah oo bal markaa in sabxadan taa ku xigta dhexaheeda ayuu mithaal soo qaadanayaa muslim leeyahay malawaa sadarka toddobaad oo kale meelahaas oo wuxuu uhi wastuxsina limuslimin qowluhu xadaثna abu bakr bn abi shaybata wa abu saciidin اlashaju kilaahumaa can abi khaalidin horta oo labadaa nin baa ii warram uu yihi labadooduma abi khaalid bay ka warramayaan xadiidka markaasaa muxuu yihi ag muslim qaala abu bakrin xadaثna abu khaalidin axmar dib uu usoo celiyo isagoo ada yihi kilaahumaa can abi khaalid ayuu gaar ahaan usoo saaray wa lafdu lifulanna muu odhan ee wuxun buu yihi qaala abu bakrin waa abu bakr kii sheekiisa in abi shayba xadaثna khaalid kii kale markaa waa iska daayey sanadkiina intii kale u waday marka wuxuu yihi ibnu salax buu kasoo noqonaya qaala ibnu salax halkaasna saxda iyadoo kolley waxyaalo kaloo ansaxayaan ku yar laami doono marka dambe halkaasna muxuu yihi wabiicaadati kolley muqadimada sida ku sugan iyo kutubtii kale ka naqliso o dhan cibaaradna ay noogu hagaagayso fa icaadatuhu weeye oo markaa fa laga dhigo ba'dana la gooyo fa icaadatuhu haaniyan dikra axadihimaa khaasa oo celintan muslim ku soo celiyey mar labaad mid ahaan sheegitaankiisii halkaasna waa ishcaarun waa khabarkii icaadada ama mubtadaa ishcaarun waxay ishcaar tahay ama dareensiin iyo dee tusin iyo bianna lafda almadkuura lahu lafdigan markaa lasoo naqlinayaa in uu leeyahay markaas abubakri leeyahay walow dee uu leeyahay ciraaqa waxa suurtagalana icaadadu inay macno kaleba ixtimaalayso macnahaana uba jeedin ee ay tahay uun inuu abubakr xadaanaa yidhi ka kalena aanu xadaanaa odhanoo tasriixaa taxdiiska taa uu soo celiyayna waa suurtagal bal taaba weeyo arrintu maca qaala aw maca qaala wamaa wixii bibacdi da wada macnaa ataa fiihi raawi raawiga uu la yimaado isaga dhexdiisa waa matnigaa dhexdiisa bibacdi daa ay bibacdi lafdi daa waa kan raawiga ah lafdigiisii qeyb ka mida uu la yimaado iyo wadaa iyo wadaa walafdi wa bacdi lafdi alaakhari weeye kan kale isna raawiga ah waa labadii uu isu geeyey lafdigiisii qeyb ka mida uu la yimaado oo xadiidku waa uu isu waa talfiiq waa isku dhex jiraayo kana lafdigiisii qeyb baa kaga jirta kana lafdigiisii qeyb baa kaga jirta midna lafdigiisii ma dhamma oo waqaala uu yidhaha halkan qaalaadani maaha tii hore qaalaha tasniyahid alifteedu oo waa labadan sheekhee uu wada magacaabay weeye hadday laba yihiin ama waqaaladan dambe maaha laba inay tahay aliftu litasniya waa aliftan lilidlaaq ay yidhaahane qawaafida ama qaafiyooyinka haleesha bal markaasoo waxa weeye imika waa raawigani wamaa bibacdi da halkan ficilkan aan qadartay aan yihi wamaa wixii ataa fiihi raawi raawiga uu kula yimaado raawiga halkaas baa dee qaaladan qaalada faacilkeedii noqon oo waqaala raawigii la yimi kan bacdigii laftigiisii qeyb ka mida iyo kan laftigiisii qeyb ka mida la yimi isu geeyey uu yidhaaho iqtarabaa fi lafdi lafdigiiba isu dhow yihi oo soo odhanayaa maxay tahay aba laba shaksi muxuu yihi xadaanaa fulanun wa fulanun labadan shaksi lafdigoodii waaba majmuuc buu ama mulafaq buu yahay waxaan uu soo naqlinayaa laakiin xaaladiina waa yar tilmaamo muxuu yihi xadaanaa fulanun wa fulanun waqtarabaa fi lafdi intaas buu lafdigiina ma kala sheegin xagga lafdiga way iskaga dhow yihin ama sida abi daauud meele kitaabkiisa dhacda walmacnaa waaxidun kolkolna waxaa dhacda un almacna xadaanaa fulanun wa fulanun almacna kolna xadaanaa fulanun wa fulanun walmacnaa waaxidun kollay dee ta kalena maqsuud bay tahay osa tan kale ayaan kuba fasiranayna waayo meelunbuu almacna un ku gaabsadaa bal markaasi waxa weeyaan macnuhuna waa mid keliya ama se lafdiga way iskaga dhowyihin taas buu yidhi aw lam yaqul ama maba odhan ee wuxuu bu yihi xadaanaa fulan wa fulan dabahaan marka la eegana xadiidka waa mulafaq labadii lafdi ayuu iskaga jiraa saxa lahum suuradana saxa waa ansaxaya lahum limujiizi naqli bilmacnaa lahum tasaadheh waayo cinda mujiizi naqli macnan baa inoo horreysay kuwa iyagu le macnaa lagu warinaya agtooda waa ku ansaxayaa kol haddii shardigii la helayo de waxay noqon qaybta lafdiga laga sheegay mooye qaybta kalena macna wax lagu warinayo mid kastana qayb ahaan baa macna lagaga warinaya qaybna laftigiisi baa laga sheegay taasi waa mas'alo ama waa qayb oo waxaan markaan alikhtilaafu alfaadi shuyuukh tarjamada qabanaynay ayaani waa alfaada sheekhyadu markay ku kala duwan yihiin xadiis ama ay kitaab ku kala duwan yihin hadday xadiis ku kala duwan yihin waa asaxa lahu buu inoogu joogaa intii uu kagaba hadlayey haddii kitaabkan lafdigoodii uu isku khilaafo macnaa kitaab dhan buu ka wariyey sheekhan sida bukhaari oo kale sheekh labaadna bukhaari buu ka wariyey sheekh saddexaadna bukhaari waa ka wariyey waa intaas marka dee xaggii allafaad ahaantiina waktigii hore ee aan xaaladeennan ahayn maanta umuurahaasi inaga xaggeedna ma imanayse ee ninkii sheekhan markan uu ka aqrisanayo ama ha xifdisanaado xadiiskii ama taase xolay dee marjic baa jiriyo asal sheekhu leeyahay isaga marka dambada dee nuskooyin baa laga qoraya ama nusko samaaci shaksigani kuba sugan yahay markaa sheekhan markuu la joogayna nuskaa meeshii taalla samaaciisa ku qoranyo sheekha lafdigiisii iyo dee tii uu ku warinayay isagu riwaayadiisii ayd sheekhii labaadna waa nuso kale oo samaacii raawigeedna kuba sugan yahay la arkana walow dee kutubtu inta badan waxa u dhexeeya uu yaraanayo kol haddii kutubta hore lasoo naqanayo haddana dee alfaado ay kuba kala duwanyihin ama riwaayo kaleba ay tahayba kitaabkii uu ku salaysan yahay taasba weeye haddaba xaaladdu markay taatee sheekhii ama labadan sheekh ama saddexdan sheekh uu kaba wariyay adigu aktar min sheekh kutub uu kaba wariyay ama kitaab uu ka wariyey bal markaa iyadana uu doonana dhammaan inuu isu wadageeyo marka isagaa laga warinayo uu dhaho kitaabkii bukhaari xaddathanii fulan wa fulan wa fulan uu isu wadageeyo bal markaa ayay tani tahay oo waa qaybtii labaad ee xagga marka kitaab uu warinayo iyadna suuradeedu waa tan oo wuxuu uhi walkutubu koleyna waa wasankii waana takfiif dee asalku kutubu buu ahaaye walkutubu kutubtii intuu qaabal haddii lagu saxo oo loo bandhigo oo la qaabiliyo biasli shaykhin sheekh asalkii min shuyuuqii sheekhyadiisan uu kitaabkan ka wada wariyey ka mid ah fahal yusmi miyuu magacaabayaa horena waan usoo sheegnay ficilkan yusama yusami iyo asmaa yusmi asmaahu waa ti aynu soo aragnay fahal yusmi imaka yusami wasankaan qabanayna fahal yusmi miyuu magacaabayaa aljamiica sheekhyadan dhammaantood miyuu wada magacaabayaa maca bayaanihi kolley wasankuna waa maca bayaanihi caddayntiisa uu caddaynayo oo kii lafdiga lahaa uu caddaynayo oo uu ku caddaynayo dee kaa nuskhadiisa inuu ku saxay hebel nuskhadiisa inuu ku saxay oo u bandhigay taasi iyaday la jirto waa su-aal jawaabtiina muxuu ihi ixtamala waa suurtagal oo tan way ixtimaali taasi inay iska jaa-is noqoto oo sidii matni keliya markuu ka wada wariyey ay noqoto oo bal markaas dee waxay noqonaysaa uun dee waxan uu soo arooriyeyna ee uu kan lafdigiisii kuba soo arooriyeyna waa wixii uu kaba maqlay dee ka kalena macno ahaan un bay noqon waxaa kaloo halkan suurtogalaysa in la yidhaha maytan kuwii kale weli kayfiyadii ay ku warinayeen kol haddaanay muqaabala jirin war uma hayo taa war buu uhayay tan war uma haye yaanu taa wada magacaabina kii lafdiga lahaa uun ha magacaabo oo suuradda imika waxa maxay tahay sidaan soo sheegay bukhaari baa wad fulan iyo fulan iyo fulan ka wada warisay kan isaga asalkiisii baad qaadatay oo wixii aad ka qoratay ee nusqadaadii ahaa baad ku saxdood lafdi lafdi iyo xadiis xadiis ugu eegto markaa waxaad og tahay lafdigii sheekhan inuu kan yahay laakiin labadii kale aadqiraa'adii aada u joogtid ama samaac aada u joogtid ama se xataa ijaaza haba noqotee asalkoodii nuskhadaadan kumaad sixin umaad baaldhigin mid mid xadiis xadiisaan ugumaad eeginoo inuu lafdigoodii markaa ma ogidba oo dee maadigan dib aan ugu noqon riwaayadii dabadeed asalkaa nuskhadaadanna asalkoodii aanad u bandhigin marka kii aad asalkiisii ku saxday waa laftigiisii baa la odhanaya imaka halkan laftigu matnigii hadduu ahaa laftiya lafti aan soo eegayna imika kitaab dhan weeye kii aad asalkiisii intaad qaadatay aada faracaagan iyo nuskhadaada aada ku saxdeed ubaandhig u baaldhigtay nuskhadaada haysataa waa laftigiisii laakiin kuwii aanad asalkoodii u laabmin aanad axaadiistaada asalkoodii de aanad kuba saxan laftigoodii weli maba ogid waa suurada haddaba iyaday xaaladu taa tahay hadduu inay usushii u wada bandhigo dhin ma lahu og yahay laakiin haddii ay tahay mid keliya uun aada mucaaradadii ku samayso laftigiisi aad ogtahay kuwii kale se aanad weli dee aanad asalka usuushoodii aanad u bandhigin nuskadaada haddaad tidhaaho kitaabkii iyadoo lagaa warinaya adiga xadathana fulan wa fulan wa fulan ood isu wada geyso meeshana aada caddaynaysood leedahayna nusqada hebel un baan ku saxay anugu asalka hebel un baan kitaabkaygani uu mucaaraday ama muqaab lagu muqaabaleeye kuwii kale laguma muqaabalayn oo xaaladaad ku caddaynaysaa imika wa lafdi lifulan halkii waxay noqonaysaa caddayntaad caddaynayso nuskhadaadan ama inta asalka noqonaysayna waa lagaa warinayaae inaad ku saxday ood u bandhigtay ninkaas kuwii kale markaa umaad bandhigin waa iyaday markaa macnuhu aad tidhaha wa lafdu lifulan aad tidhaha iyadu markay arrinta taa tahay iyada suuradii hore u yihi cinda mujiizi naqli way bannaan tahay tan ixtimaal buu geliyey in la yidhaaho ee midna waa lafdigiisii buu nasaan uga wariyey kalena waa macne dafiifba wax yar baanay noqonaysaa iskhilaafku iyo ay iska banaanaato iyo in suurada hore aan lagala mid dhiginoo sababta aan loogala mid dhigahayna ka hore uu matniga uu maqlay kana maqlay uu ogyay kan kale laftigiisu suu ahaayo dee mid ahaan laftigiisa unbuu ku gaabsaday kase kol haddaan mucaarada jirin iyo muqaabalo laftigoodiiba waruma hayo xaggaa weli waa ka jaahilba oo waxa la yidhaaho markaa macnuu ku wariyey lafdigii baan u hayaa meeshii baan ool oo markaa waxaabay ixtimaalka kale yahay inaanay suuradaasi banaanayn aanay banaanaane uu ku gaabsado unkii uu asalkiisii uu markaa u muraajaceeyey ou ku muqaabaleeyey intaas weeye inta uu qaybta labaadna inoogu sheegay walkutbu kutubtii intuu qaabal haddii la qaabiliyo ama la mucaaradeeyo lagu saxo weeye biasli sheikhin sheekh asalkii oo min shuyuukhii raawigan sheekhyadiisa kaba mid ah fahal yusmi raawigaas mid ahaanuun asalkiisii qaatay ee kitaabkiisan ku saxday yusmi miyuu magacaabaya aljamiica sheekhyadiisan dhammaantood maca bayaanihi maca bayaanihi isagoo caddayntiisu ay la jirto oo caddaynaya dee inuu mid laftigiisii yahay ama nuskhadiisii un lagu saxay ixtimala labadaa waj baa ixtimaali bal haddaba wixii aan lahaa waan yar saxay doona waan ku laami doonaa meel iyada waan saxay ama laba meelood oo halka hadalkii ciraaqiya ee safxadan hore matnigu inooguba sugan yahay xagga haamishka laftiguu dadinaya laftigu waa ismi markaa saxaabi kolley axaadiistiisu ay aada u yar tahay waa xadiis keliya oo xaggan jumcada khudbadeediiyo wariyeyba abi daawud iyo kuba sugan oo xakam ibnu xasmi alkulafi la yidhaaho oo kolley meelun kasoo galay casharkii shalayto ayuu waxa weeyaan oo xagga ah in kolley dee waad arki doontaan sharaxo ay kuba sugan tahay ayuu magaca dabdinayo markaas biqaaci buu kasoo naqliyo laftiga kulafi unbay dabdigiisu intoo dhan ba ahayd laakiin ugu dambayn unbuu wuxuu yihi wahakada naqala can dabdihi ibn lamiin cibaaro saas ay taala fi listiicaab ama nuqila can dabdihi ibn naqala can dabdihi ama ibn lamiin kitaab buu haddana magacaabay macruuf oo isticaab la yidhaho kitaabta isticaab la yidhaahna waa kitaab waanu tegi doonaaye asxaabta rasuulka kutubtan lagu ururiyey taraajimtooda lagu ururiyey kaba mid ah waxaana leh imaamka macruufka ibnu cabdilbari la yidhaho halkan uu leeyahy ibnu lamiin nin ibnu amiin la yidhahho kitaabkan isticaab lahoo saxaabina tarjamadiii ma ma jiro ee waa ibnu cabdilbar weeyaan oo halkaas ba adigu waxaa yari kuba sugan yahay kitaabka isticaabna waa kitaab madbuuc oo horta dabcaadkii hore o dhanna waxaa lala madbuceeyun kitaabkan isaaba la yidhaha xaafid ibnu xajar leeyahay mishkiisa ku madbucaysan dabcaadkii hore mana ogi in gooni ahaan loo madbuceeyo taas war uma hayo haddaan safxadan kale laba boqol iyo toddobaatanka markuu masalada suureynayo ciraaqi ee uu yihi walmacnaa waaxidun jaaza lahu an yarwiyahu can shaykhi aw shuyuukhi meeshii kollay aktar min sheekh baa taalla maanta sheekh keligii ma jiro ama waa tasniya ama waa jamcun waxa meesha imanaya marka halkaasna sababku waxa weeye jaaza lahu an yarwiyahu can shaykhayhi waa markay laba yid inuu labadiisa sheekh uu wax ka wariyo aw shuyuukhi ama hadday laba sheekh kaba bataan laba saddexdiisa sheekh iyo wixii ka badnaa maca tasmiyati kullihim isagoo dhammaan la wada magacaabay marka halkaa can shaykhihi baa sababku noqonaya can shaykhayhi safxada marka hoos loo dhaadhaco ee sadar marka xagga hoose laga soo tiriyo sadarka saddexaad la joogo halkan oo kalaa soo noqotay oo waxa ii taalla in idaa qubila kitaabu min alkutub almusanafa samicahu calaa shaykhayni faaktar marka biasli axadi shaykhihi dee axad iyo sheekh maana idaafada nima hagaagayse waa halkan in la yidhaaho shaykhayn buu ina soo yidhi faaktara biasli axadi shaykhayhi oo iyadna waa tasniyo oo labadiisa sheekhe uu kitaabkan ka wada wariyey mid ahaan buu asalkiisii ku dabdiyey nuskhadiisii aw axadi shuyuukhi hadday ka badnaayeen labana sheekhadiisii mid ka mida oo iyada halkanna waa tasniya noqonaysaayo axadi shaykhayhi way noqon waa cidda markaa dabdiga la mid ahaan ee mahashak keliya bal waa intii aan doonaya inaan idinku baraarujiyo aziyaadatu fii nasabi sheikh sheekha nasabkiisa ziyaadadii iyo lagu darayay ee raawiga uu wax ku kordhinayay oo bal aan lafdiga horta iska laqbay saabiyada qayb wa shaykhu shaykhi in yaati hadduu la yimaado bibacdi nasabi man fowqahu waa bibacdi nasabi man waa shaksi nasabkii qeyb kaba mid ah shaksigaasoo fowqahu isaga korkii aadoo sheekha sheekhiisii ama ciddii kasii dambaysay haddii uu laba yimaado barhkii aan u dhammayn falaa tazid adigu ha ziyaadinin oo nasabkiisii dee sheekhiba ma dhammayna ha dhammayn waxaanu ka hadduu dee magacuun kuba gaaftoomo ama magaciiyo magacii aabbaha kollay cid kaloo isshabahayaana meeshii ay jirtoonu intaa dhaafin dee adigu wixii uu kuba soocmaye ilaa magacii awowga ahaa ama nisbadii ahaa ama kunyadiisii waxaa ha sii raacinin marka aada riwaayo ay tee dee sheekhii ka warinaysad xadatanaa fulan leedahay falaa tazid wejtanib iska ilaali inaad waxaan sheekhii aanad kaba maqlin adigoo isagiile waan ka maqlayoodi waan kaw ka warinaya aada ku sii darto idaax iyo bayaan haba ahaado waayo waxay noqonaysaa dee in hadal aad sheekhii aanu odhan aad ka yeedhsiiso ayay noqonaysaa ilaa bifaslin kala bixin mooye hadalkaaga iyo hadalka sheekha aad kala saarayso ood kala soocayso siaad ku kala soocaysaana maxay noqon naxw hada huwa wadalika macnaa waxaa dee fasligu kuba dhacaya waabaa dee ah naxw huwa huwo oo kaloo daba timaadid imika wasanka marka la aqriyo huwa unbaad la odhanoo wowgu way reebanaan si dee wasanku inooguba hagaago aw yacni amase yacni hataa aad ku kala faslisay ama fasli sidaasa uun mooye aw amase ji la kaalay bianna anna horta intaad la kaalaydo wansuban markaa nasab u yeelo oo dee nasabadiisii u dhammee almacni waa almacniya kan la ishaaraye loo jeeday markaa nasabkiisii intaad adna la timaadid adigu sheeg ama ida sheekhu labada bayda kale ay noo dambeeyeen arrinkani waa arrin aada u muhiima oo kollayna asaaniidda dee haddayna inagu riwaayo lahayn oo isnaadkeena aynaan sidaa u aqriyeyn kutubtii saxiixayd bukhaari iyo muslim iyo kutubtii kaleba oo waxa noogu sugan oo isnaadka dhexdiisa dhaca umuurahani oy tahay bal inaan ogaano oo waxa looga jeeday aan garanno waxa ay tahayna markaa masalada suuradeedu sheekhaagii baad xadiid ka maqashay sanadkiisii buu isaguna sheegay laakiin markuu sheekhiisii sheegayey nasabkiisii ama nisbadiisii wuu soo ikhtisaarsaday ama sheekha sheekhiisa markuu sheegayey waa misaal ahaan iyadoo dee sheekhaagiiba tahay sheekhiisina dene sheekhwiisina waa magaciisii iyo wixii oo dhan buu lahaa dadkiina markay aada ruwaadii u bateen magacyada aada loo wadaagsado magacyada aada u keliya naadirkaa mooyaane inta badan dad aada u badan baa kuba kulmaya misaal ahaan waaba iyadoo dee maxamed ibnu cabdillahi alansaari bukhaari baa u sheekhu yahay ama dee laba nin iyo baaba la yidhahdo anay kol kol dee afar iyoba gaadhin maxamed ibnu cabdillahi alansaari baa meeshii taala sheekhii bal markaa maxaad ugama maqashay isagoo yidhi xadatanaa muxamedun ama xadatanaa moxamed ibnu cabdillaahi oo ansaaridii aan raacin dee kuwo kaloo magaciilina waa jiraa intaasaad kaba maqashay waa adigu sidii aad ugaba maqlaysay oo sheekh intaasuu ku gaabsaday berigii dambaad adigu maxalkii riwaayada joogtaa waxa weeye markaa maxaad leedahay xadatanaa fulan oo sheekhaagii baad sheegtay sheekhaagii markaad sheegayso taasi waa waxaad xaggaa kala imanayso adiga tasarufkeeda leh ina sheekha magaciisa iyo nisbadiisa iyo waxaad sheegaysa adiga sheekhaagii sheekha waxaad ka maqashanaya waa aqoontaadi iyo wixi aad u lahayd sida doonta u sifee magaciisa sida doonta u rogrogo sida doonta u taamyeelo waxaasi riwaayadii kugumay jirin adigaa taa la imanaya laakiin markaad sheekhii soo gaadho ina waxaad leedahay xadatanaa fulan qaalo ayaad meesha taalla wuxuu yidhi markaa isagoo yidhi xadatanaa moxamed ibnu cabdillaahi haddaad tidhaahid qaala xadatanaa moxamed ibnu cabdillaahi alansaariyu ansaaridan muu odhan weliba waxaad leedahayna uu yidhi baad leedahay marka hadal aan jirin ood sheekhi ka soo noqinayso ayaa meeshii teelo dee hadal been ama meeshii soo gelaya isagoo ama ku gaabsaday xadatanaa moxamed keliya aada garanaysa maxamedku ku ahaa laakiin dadkii uu ka dhexgeli karo ishtibaah aduu uu kaba iman karo dad kale haddaad tidhaahid xadahanaa moxamed ibnu cabdillahi alansaariyu isagiina aada u tiirinayso waxaanu o dhan baad ka yeedhsiinaysaa marka taas buu leeyahay sheekhu intii uu yidhi ee nasabkan sheekhiisa ama cidda ka sarraysaa kol hadday riwaayadii tooda isagii kasoo naqlinayso waxba ha ku darin intii un ku gaabso dee haddii kale ina been baa meeshii imanaysa waxaanu odhanoo imika u nisbaynaysaa imanaysa intii ku gaabso ziyaadaduna iska ilaali laakiin maxaa jirta kolba dee ishtibaah kaba imanaya bukhaari haddaan kitaabkiisaa qaadano uu in badan buu kolkol dee axmed keliya ku gaabsadaa waa sheekhyadiisiina maaha nin keliya way ka badan yihiin isxaaq buu ku gaabsadaa shan isxaaq buu leeyo bal dhowr wada isxaaq ibnu ibraahim ayuu wada leeyahay sheekadiisii oo kale markuu taasi ku gaabsado shuraaxdaad arkaysaa oo tacyiinkii hebel isku khilaafsan oo midba mid raajax yeelayo oo mid uu leeyahay me isxaaqani waa hebel waa ina ibraahimina rahawey mid kale leeyahay ma waa isxaaq ibnu nasri axmedkana isku haystaanba shuraaxdii baad arkaysaa waayo waa ishtibaaha jira isagay wada sheekh yihiin magacii way ku wada kulmeen barhkood acar min ismin bay wadaagsadeen markaa ishtibaahasaa imanaya haddaba haddaad doonto ishtibaahiina meesha inuu kaba baxo oo ninkii sii caddayso ka loo jeeday aada caddayso taasi la kaalay hadalkaagii hadalkiisii kala sooc saad ku kala soocaysaa waa adigoo sawrada cala misaalkaasu baan iska wadanaynaa guud ahaan de marka tidhi in xadathana fulan qaala xadathana moxamed ibnu cabdillahi inuu ansaari yahay oo kii kale aanu ahayn baad caddaynaysaa waa adigoo halkaa huwa dhigdha moxamed qaala xadathana moxamed ibnu cabdillahi marka hadalkii waad ka reebtay hadalkii oo huwa alansaariyu ninkan loo jeedaa waa ansaari oo huwa aad geliso halkaas amase aad yacni geliso huwadna waata usii fiican weliba yacni aad geliso tiraahid xadathana qaala xadathana moxamed ibnu cabdillahi yacni alansaariya oo wuxuu u jeedaa moxamed ibnu cabdillahi baan ula jeedaa alansaari amase adna aada la timaadid adna say u gelaysaana waxaad waa adigoo siiqadii baabada wada bedelaysaayo marka tiri xadathana fulan oo sheekhaagiya ayaa maxaad odhan halkii aad dee qaala ka odhan layd waad cibaaradii wada bedelaysaayo ana moxamed ibna cabdillahi alansaariya xadatahu oo marka waa tarkiibka tacbiirkaagii tani oo xadathana fulan ma odhanaysi iminka qaala xadathana fulane ana moxamed bna cabdillahi alansaariya xadaa waata ugu dambayso waayo hore inuu soo maray kolkol ijaaza inay taas barhkood u isticmaaleen waxay ijaazo ku wariyeen adnada ay saa u isticmaaleenoo ishtibahaasaa ka iman karaa bal adigu waxaad la timaadaa faasil ama ha noqdo huwa ama yacni ha noqdo ama adna ha noqdo marka markaad faasilkaa la timaado iska dhamee oo ninka wixii lagu garanayo o dhan iska wada raacso bal taas intaa weeye waana darkaysaa kolkol buu bukhaari oo kale ama muslim sanad keliya huwadani ay laba goor soo gelaysaa ama in ka badan ay soo gelaysaa yacnidaa soo gasho dee haddaan iminkaba kaba haddaan hadalkii fahamnay aada matni doorato bukhaari ama in waxa weeyaan muslim ood asaanidiisii aqrido mid iyo laba iyo saddex hadaad ilaafto kolley waad heli uun iyadoo kuwa jirta huwadan iyo yacnidan annadu yani kuma badnaanin waa labadan huwa iyo yacni oo macnaha loo jeeda ee loo keenay huwa iyo yacnina waa arrinkan aynu nahay waana dee arrintoodiiyo siay u ilaalinayaan ruuxii dee waxaan jirin oon waaqicii ahayn ama ruuxii inaanu kaba sheegin ama waxaanu odhan bal taasi waa labada baydee hore labada dambe waan arki doonaa walo aana ka dheerayn washaykhu shaykhi in yaati hadduu la yimaado bibacdi nasabi man waa duul iyo dad nasabkood qeyb kaba mid ah fowqahu isaga korkii adoo ama sheekhi saameyntii ka sarraysay ah falaa taziidha ziyaadina adugu marka dambeed ka warinayso eed sheekhiina kasoo naqlinayso waxa ku darin intii uu yidhi wajtanib ka dheerow ziyaadadaas iyo inaad wax ku ziyaadiso ilaa bifaslin kala bixin hadalkiisii iyo hadalkaaga aad kala soocdo uun mooye aad ku kala soocdo naxwhuwa kole nusqooyinka kitaabkana barhkood in la fadxiyo ayaa dhacdo malaa dee ficliga layskama qadaro naxwa huwa la idhaaho ee dee kuwana waa naxwu huwa waa sidii daahirkahayd icraab ahaan wadalika waa fasligaasna waxa weeyaan ba ama sida lagu kala faslin naxwu huwa alfulaniyu ama huwa bnu fulan adoo tidhaahid hadduu moxamed kala yidhi xadathana moxamed qaala xadathana moxamedun huwa bnu cabdillaahi aad tidhaahidba aw yacni amase yacni oo sidaan soo sheegnay misaalkii aw amase ji la kaalay biana ana la kaalay ana fulana bna fulani xadatha huba dheh wansubadna markaa marka fasligaa la timaadid nisbee nasabkiisii dhammee sheeg almacniy almacniya wey waa kii loo jeeday ee dee kolba markaa loo jeeday wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala ama ida sheekhu sheekhi atama hadduu taam yeelo ama dee idaa atama kolley idaadu dee inay ficilunbay gashaaba si dee kollayna markaa ficil taa damba inoo fasiraysunba meesha qadaran si ida samahu shaqad iyo ida shamsu ku wareedsiya xaalkood ama dee ciraabtooda ay ahaydba ama ida sheekha ay ida atama hadduu dhameeyo asheykhu atama uu dhameeyo annasaba nasabkii sheekhiisa fii awali ljus-i juska bilowgiisii uu dhameeyo faqad oo keliya fadahaba waxay ku tegeen aliftuna waa lidlaaq fadahabaaye alakharuuna culimada intoodii badnayd bijawaazi an yutama in la taam yeelo wixii la taam yeelo banaan macnaa oo nasabkiisii la taam yeelo banaanideed maa bacdahu wixii bal kaba dambeeyey ee markaa xadiidkaa koobaad ama sanadkaa koobaad ahaaba walfaslu laakiin haddana mid kasta xaalo kastaba tan iyadoo haba banaanaatee fasli lala yimaado ayaa awlaa sii fiican oo waa tamu taamnimo badan halkana sheekhu muxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala sheekh baad juzlan ka maqashay juskaa dhan waxa weeye isaguna sheekh buu ka warinayo dee waaba nin keliya kitaabkii nin keliya kitaabkii ama juskii kitaab baad kaba maqashay ninkan matala waxa weeyaan kitaabkan dee isaguna sheekh buu kaba maqlay oo ama kitaabkiisiiba uu yahay markaa sheekhaagu sanadkii koobaad ee xadiidka ama kitaabka ama juska ugu horeeyey sheekhiisii magaciisii buu dhameeyey oo xadahanaa fulan ibnu fulan ibnu fulan ilfulaniyu buu yidhiba waa dhameeyey ama abu fulan tii buu yidhi laakiin markii xadiisyadiina waana juskan un markaasu haddana xadahanaa fulan buu intii dambe ku gaabsaday taas baa sidii aada ku maqasheen sheekhaaga kaga maqashay ay ahay misaal ahaan kollay nin mukhalis la yidhaaho oo dee waxa weeyaan ajzaa mashhuura oo uu isagu ma laha intiqaheeda iyo intiqaabkeeda lahaa ayaa jirta oo uu bal markaa baqayi bal markaasa waxaa jirtay inuu jus bilowgii ayaa maxaa cibaaradiisayd ama u dee juskiisa ajzaadiisaas xadahanaa abulqasim cabdullahi ibni muxamed ibn cabdullahi ibni muxamed ibni cabdilcaziiz albagawiyu ibnu binti axmed ibni maniic intaasuu juska bilowgiisii israaciya oo waxaa noo waramay ninka cabdullahi ibni moxamed ibni cabdilcaziiz la yidhaaho nisbadiisii buu sheegay albagawiyu qariiban uu sii cadeeyo waa imaam kaloo macruufa axmed ibnu maniic ninkay inantiisu ay dhashay intaa ma yidhi waa bilowgii juska wixii ka dambeeyey o dhan wuxuu ku gaabsanaya xadahanaa cabdullahi wax kale ma raacinahayn intaasu kuba gaabsanaya waa nin macruufo mukhalis la yidhaho maxamed ibni cabdiraxmaan ibn alcabaas abudaahir almukhalis kolley mukhallaskana iyaga isticmaalkoodaa hore wuxuu ahaa kaa dahabka qishiga ka safeeya markaa dee macdintiisii lagama soo saaray mukhallas odhanayeen kolkol adahabiyiina waa la yidhahdo dee waa wuxuu ka shaqayn jiray xirfadiisu ahayd bal haddaba kaasoo kale juskii waxaad maqashay bilowgii magacii oo dhan baad maqashay laakiin axaadiistii dambe ayaa waxa weeye aada aragtay mee waxaad ku maqashay juz magacoo keliyau ahaa ma dhammayn xadiiskii koowaad la garay laakiin xadiiskii labaad markaad joogtay axaadiistii dambe haddaad kuwaa gooni u qaadato ama siba lagaa wada warinayo miyay badnaan tahay dee waa taa markii hore lahaa sheekhu waxaan odhan ha odhanin oo ha u nisbaynin be ine waad ka maqashay kuwa kalena inaad iska taam yeesho halkuu xadahanaa cabdullaahi kaba yidhi adigu aad tiraad xadahanaa cabdullahi ibni moxamed ibni cabdilcaziiz albaqawiy aad taa tidhaahin miyay badnaan tahay marka wuxuu leeyahay suuradan culimada intoodii badnayd kol haddii maqalkaa hore jiro sheekhiina iyadoo dhan lagaba maqlay kitaabkan waxba inta dambana waa dee waxa dambana iminka macduufka xukma almacduufi calayhi buu leeyahay in la yska dhamaysto kuwan dambe adigoo aan huwa iyo fasli iyo yacni isticmaalayn way banaantay intooda badan baa kuba tegay de markaa bar baa iyaguna lemay sheekha carabkiisun ku gaabtay si aad kaba maqashay welibana suuradaas ha banaanaatee in la fasliyo oo kuwa dambe markaad soo gaadhan aad huwa fulanun ama yacni fulan aad tidhaahid ama yacni ibna fulan waa sida sii fiican ee sii taabsana lakiin wuxuu leeyahay suuradan way kala duwanto farqiga udhaxeeya tan iyo sii horena wuxuu ahaa imakaa kollay tan idraaj baa jiraya oo tan dambe waxay mudraj ku noqonaysaa sii hore laguu soo sheegay suurada hore lahaa ma banaane ha ku ziyaadin iyo tanna waxa udhaxaynaya halkaa sheekhu asal ahaan waxba ma sheegin wax alle wuxuu sheegay ma jirto de markaa waxaan hadalkan dambe aan idhaha waa kii markii hore uu sheegay aan raacino taas iyadii ma taalo laakiin halkan de waa weeyaan wax uu maqlay oo sheekii kaba maqlay oo markii dambe uu qeyb kuba gaafsadayoo markaa kollay maqal guud baa jiro oo sheekii laga maqlay taa horese wax laga maqlaan jirin saasaa labada farqiga udhexeeyaya wuxuu hi markaa ama ida sheeko sheekhi asama hadduu taam yeedho annasaba nasabka fii awali juzi juska bilowgiisa oo marka hore ayuu qeyb ugu horeyn xadiidka hor u sheegay faqad oo keliya intii dambe laakiin wuxuu ku gaabsanayay qeyb uun fadahaba alakharuuna intoodii badnayd waxay ku tegeen lijawaazi an yutama dheh an yutamna waa wasanka lijawaazi an yutama in la taam yeelo banaanideed maa bacdahu wixii ismigaa hore ama juska bilowgiisa aan ahayn ee kaba dambeeyey axaadiis markii ismigu soo noqnoqdo asaaniidii dambe in la taam yeelo banaanideed bay kuba tegeen walfaslu laakiin bal haba banaanaatee laakiin faslin hadalkaaga iyo hadalkiisa aad kala saarto oo huwaiyo yacnidii aada isticmaasho ayaa awla sii fiican oo sii mudan oo waa tamu tamaamnimo badan bal taasna kolley waa masalo aan u baahan nahayna asaaniidda dee kollayna ruuxaynu ku talagalo weeye ruux daalibu cilmi idhimadiisu ay noqoto uun adee riyaad iyo ibn abi jamre iyo tajriid iyo aad ku gaabsataye laakiin kolley hadduu bal u helo ama dee si uu u qaadan lahaa dee inuu usuushii waxaan oo dham waa mukhtasaraad iyo waa waddadii usuushii asalka ahayd halkaasaa cilmigii jiifaaye inuu taas himadiisu ay noqoto ku talagalaba weeye laakiin waxyaala bal sanad ahad aan ugu baahnay tahay inaan ogaano ee waa waxay markaa macrifo u leedo haddii huwa iyo yacniya iska gasho ishkaal kaagama ibanaya maxaa huwa loola yimi yacnida maxaa looga jeedaa waa taa arrintii ay ku caddahayn marka alriwaayatu min annusakh alatii isnaaduha waaxidun wa alriwaayatu riwaayadii wax laga warinayay min annusakhi nuskooyin allatii nuskooyinkaasoo isnaaduhaa isnaadkeedu waaxidun mid yahay isnaad keliya leh horta nusakhu waa jamcu nuskatin nuskaduna dee kolley ilaa imaka dambe waata carabkeena kusoo noqnoqteen iskaba isticmaaleen muxadisiintu waxay ku idlaaqi jireen nuskada majmuuco ama koox axaadiis iyo daa'ifo axaadiis ah oo uu sheekh warinayo sheekh baa lagu yaqaanaa majmuuco axaadiis ah oo uu warinayo deeci sanadkiisiina laguma yaqaanaa isagii baa lagu yaqaanaa waxay ku shuurowdayna majmuucada ama daa'ifada axaadiistu ninkaa riwaayadiisay ku shuurowday isagaa looga qastaa oo dee intuu noolaana loogaba soo qastayay markaa dambena dadkii sanadka caliya u lahaabaa looga soo qastay oo nusqatu fulan nusqatu markaas fulan nusqatu fulan baa la odhanaya taas bay nusqadu tahay haddaba markaa meesha maxay tahay oo uu inoo soo wadaa cunwaanku yahay nusqo kasoo qado nusqadaa sheegno waa majmuuco axaadiiseed oo sheekh warinayay isaga lagu yaqaanay isaguna sanad keliya ayuubu ku wada warinayay bal taas marka la warinayo nusqadu waa isku sanad sanadkaa halka koobaad ku sugan xadiidka koobaad ayuunbaa xadiidka ugu dambeeyayna sanadkeedii ay tahay bal nusqadaas sidii loo warinayay baa inoo iman doonto taa kama hor dhacayo laakiin nusqadii baa inoo sheegay bal misaal ahaan haddaan ka soo qaato waxaa jirta ama saxiifaha kaba cabireen ama nusqe nusqatu hamaam ibnu mudabbe waa nusqo shahiira waa nin taabici oo hamaam ibnu munabih la yidhahdo ninkan qasasta iyo akhbaarta iyo kutubtan ama siirada waa ku jiraayo oo tafsiirku aada uguba badayo akhbaarta israailiyaadkana aqdaabteedu kaba mid yahay wahab ibnu munabih la yidhahdo waa walaalkeed hamaam ibnu munabih nusqo uu leeyuu abi hurayre ka wariyay macnaa axaadiis badan ayuu ka wariyey hamaam abi hurayra axaadiistaas buu deeta ku qortay saxiifo iyo waraaq isaga ayaa looga soo qasayay markii dambena kutubta ayay nusqadii gashay oo imaam axmed oo kale dee meel buu isugu keenaa musadkiisa uu ku ururiyaa hamaam can abi hurayra axaadiisteeda ay kuwa urursan tahay bukhaariyo muslimna waxna way ka wariyeen waxna way ka tegeen komkamay wada warin nusqadii taasoo kale nusqa la yidhaayo waa axaadiistaas oo ilaa boqol iyo labiyo afartan xadiis weeye nusqadaa wixii ku sugnaa horta ama saxiifadaa wixii kuba sugnaa maantana kutubta sanad keliyay leedahay oo waxa weeye dee hamaam can abi hurayra taas mooyaane marka lasoo gaadhay hamaam macmar baa ka wariya macmarna cabdirazaaq halkaasha cabdirazaaq bay dee nimba sheekada isku khilkhilaafaane laakiin sanadkeeda guud waa cabdirazaaq can macmar can hamaam can abi hurayra weeye waana boqol iyo labiyo afartan xadiis boqol iyo labiyo afartanka xadiis waa isku sanad keliya marka waa isku darajo axaadiisi haddana bukhaariyo muslim may dhammayn oo taasi waxay noo cadaynaysaa un san hore kitaabka ugu soo marnay bukhaariyo muslim axaadiisiyo saxiixayd may wada dhammaynoo maaha wixii bukhaariyo muslim aan ku jirin ka baxsaniba inaanu saxiixayn arrintu maaha nusqadaa keliya ee sanadkaa keliya lahayd ee dhammaantood cabdirazaaq midkoodna lamau kulmine ee waa sidaa u dhaxayse cabdurazaaq halkaa sheekuna uu isbedbedelaya markaa iyage cabdurazaaq can macmar can hamaam can abi hurayre laga warinayay ee boqol iyo labiyo afartanka xadiis ahayd ayay iyagu toddobiyo sagaashan xadiis bay kasoo dhigteen intii kale ee la sanadkahayd la darajada ahayd kutubtoodii kuma sugnaa toddobiyo sagaashanka xadiisa ay dhigteen imika bukhaari oo kale isago dima saddexiyo labaatan horta waa bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen waa mustafaq bukhaari lix iyo toban buu gaar ahaan u wariyaa muslimna sideed iyo konton oo markaa xataa markan le toddobiyo sagaashan bay wada wariyeen maaha in labada kitaabba toddobiyo sagaashankii aan ka wada helayne toddobiyo sagaashanku labada kitaab marka la isu geeyey toddobiyo sagaashan noqonaysaae midna uma dhamo toddobiyo sagaashan oo bukhaari waa de saddex iyo labaatanka mustafaqa uu la wadaagtay muslim iyo lix iyo toban kale waa afartameeyo ama sagaal iyo soddon muslimna saddex iyo labaatanka halkaasi isagaa badan iyo sideed iyo konton oo isaguna toddobiyo sagaashankii ma dhamaa bal markaa taas oo kale waxay dhaha nuskay dhahaa sanad keliyay leedahay bal haddaba taa ayay tahay imaka kalaamkeedii sidii lagu warinaya khaasata axaadiisteeda aan ka koobaad ahay sidaana inoo imaanaysa welibana waa arrin kutubta inoogu sugan muslim iyada haddaad joogto ood akrisanayso ama daalacanayso hagaag bay u cadday axaadiistii nuskadaas waayo siiqu qaaliban siiqo keliya u isticmaalaa bukhaari laakiin kol uu dee yar markaa siiqo ku yar socday ama hab uu isticmaalayo koluu caadi u weliyo labadaba way leedo markaa bukhaari iminka muslim haddaad istiraag ka soo ururi nuskadii axaadiistaas dee siiqo keliya cibaaro keliya kusoo wada arooriyaa kitaabka ama haaliban uu kusoo arooriyaayo way ku dhib yartay axaadiistii saxiifada iyo waraaqda inaad kasoo xulato muslim habka muslimna waa hab aad u yar fiican oo bukhaari wax uu daamido uu isticmaalay halkana ama uu raacay ma jirto bal markaa tii buu inoo sheegaya wuxuu ihi wanusaku nusqooyinkii allatii nusqooyinkaasoo biisnaadin isnaadin waaxidin isnaad keli ama biisnaadin ku sugnaatay qabo halkan faqad baa ii taala nusqooyinka kitaabkana qaar bay dhacday haddii faqad la idhaa axwad baa todobana la odhan laakiin intooda badan maxaa dhacday qadu oo qab iyaduna luqaadkeedii mid kamida aba qab markaas allatii taasoo biisnaadin isnaad ku sugan qadu macnaa xasbo oo keliya daadnooe tajdiiduhu cusboonaysiinta sanadkii la cusboonaysiiyo fii kulli matnin matni kastaba lasoo cusboonaysiiyo oo sanadkii lagu celiyaa waa ninkii dambe saa ku maqlay axwad waa sida ixtiyaadka badan taasi waa mid walaqlabu laakiin sida badan ee culimmadu ay u badan yihiin ama sida badani waxa weeye albalu bilow nuskadaa lagu bilaabo bihi bilisnaadi isnaadkii horta markaa ama markii nuskada la warinayay xadiiskii koobaad ama haddii adaynay majliska yaan lagu warin lowr majlis lagu warinayo kolba majliska marka la bilaabayo ee casarkii bilaabmayo in horta lagu bilaabo sanadkii wayudkaru waana la sheegayaayo maa bacdahu xadiiskii hore wixii kaba dambeeyey ayaa la sheegi maca wabihi maca qawlihi ruuxan dee markaa aqri iyo qowlkiisa u odhanayo wabihi ay bilisnaadi markaaso intii kala aqri oo wabihdaas ayuunbaa marka dambena lagu idraajin walaktaru laakiin culimada intooda badani jawaza jawaas baa idin taale waa sawaabku waa jawaza wuu baneeyey eeg intooda badanna way baneeyeen an yufrida raawigii dee saa ku maqlay inuu gooni yeelo bacda badh uu gooni yeelo aan nuskadii oo weliba xadiiskii horeba aan ahayn bisanadi sanadkaas uu ku gooni yeelo ayay baneeyeen liaakhiri kii qaatay kada intuu sanadka majliska bilowgiisii ama nusqada bilowgeedii sanadkii maqlay inta kalena sheekiisa wamihii uunuu lahaa wuxuu ka maqlayaba taa ahayd inuu dhexda intuu wax ka soo qaato sanadkii isaga dhameeya aan xadiidkani uu laba socon markii hore taas way u baneeyeen walisbaaxu laakiin caddayn xaalada iyo xaqiiqada la caddeeyo ayaa asadu toosni badan taas oo ujeedadu uu sanadka si deesan muslimba kasoo naqli doona uu ku wariyey uu caddeeyo waman yuciidu ruuxa soo celinaya sanada alkitaabi kitaabka sanadkiisii soo celin maca aakhirihi waa nuskada ama dee darsiga aakhirkiisa ama majliska aakhirkiisa maca markuu kitaabka dhamaado ama maa aakhir maca aakhir kitaab kitaabka dhamaado sanadkii haddana dib u soo celinaya isagoo intii hore o dhan wabihi lahaa ixtaada horta ixtiyaad buu ruuxaasi la yimi laakiin waa khulfan khilaaf ma rafacay wamaa rafaca muu kor yeelin khulfan khilaafkii meesha jiray arrintani dee indhaxtiya oo aan la socon sanadkii baa jirta waan laqbeeyey marka macnaha aan yar sheego yar furfuro ayaynu markaas dee laqbadna sii furfurmi doontaa maxay tahay haddaba waa taa nusqadii bartaasaan misaal usoo qaadinay aan kaba soo hadalay iyada xadiiskii baad sheekay kaba maqashay haddaba markaa ama waad kaba maqlaysaa wuxuu leeyahay waxa sii fiican oo ixtiyaadka uu ku jira kol hadday boqol iyo labiyo afartankaa mitaaraan ka soo qaad waaba iyadoo dee sanadkii cid dambana warinayso inuu xadiid kastaba sanadka kolba soo celiyo xadiidkii koobaad marka la marayo waa ka sheego xadahana fulan can fulan can fulan buu hi xadiidka labaad marka la gaadhana sanadkii layska soo ceshado xadahana fulan sadee marka axaadiis kala duwanba la warinayo mid kastaba sanadkiisa loo aqriyayo haddana xadiidka saddexaad sanadkii lasoo cesho taas baa fiican oo ixtiyaadka uu kuba sugan yihi horta taas buu hi laakiin muxuu leeyahay maxaa badan oo culimada agtoodana badan dee shay daa-isana in marka ama haddii xadiisyada nuskadan aada dersiya lagu gelayo kolba dee dersi markuu dhammaado dersiga kale laysugu soo noqonayo markaa dersiga la bilaabayo sanadkii hala wada dhameeyo xadiidkii koobaad buu markaa noqon wixii laakiin ku xigay sanadkii waxba yaan la soo celine wabihi can fulaanin haba la yidhaaho ama wabihi oo macnaha de wabihi ay noqonayso bilisnaadi alawali waa isnaadkaa horeynu soo sheegnay ayaa deeto markaa martigii baad iskaba akrisan kitaabkan irshaad usaari la idhaahayo sharaxa bukhaari oo kale kitaabka bilowgiisa haddaad qaato xadiidka koowaad dabadeed ilaa dhammaadkii sharaxa sanad kasta markuu bilaabayo ee xadiidka kale cusubi bilaabmayo intaana sanadkii bilaabin baa wabihi ay taalla waana halkan aan hayno oo sababto isagoo kitaabka bukhaari dee sheekh keliyu ka wada qaatay kitaabkao duduuba buu sheekh uga wariyey marka sanadkiisa marka hore uu sheegay sheekhiisa laga bilaabay ilaa bukhaari laga gelayo marka dambe asaaniiddii bukhaari kitaabkay ku taallaa haddaba marka wuxuu leeyay wabihi macnaa sanadkii madkuurka ayaan soo sheegnay ayaa waxaan ku warinaya dee bukhaari qowlkiisan bal markaa haddaba inta marka hore lagu bilaabo ama nusqada bilowgeeda ama dersiga iyo majliska bilowgiisa sanadkii hadda marka dambena waykaro ayaa waxaa la sheegay wixii ka dambeeyey sanadkii lama soo celinaye oo tajdiidka waa la yska dayne wabihi unbaad odhan markaasaa matnigiina la sheegay weliba markaas taas iyadu waa sida caadiga ah oo inta sanadkii dee hore aad mark sheegto intii dambe weli majliska aad joogteen ama nusqadii ay socotayba halkii sanadkii aad ka soo celin lahaydun wabihi dheh wabihina waxay ka dhigan tahay bilisnaadi almadkuur isnaadkaa hore maxaan ku warinaynaa dee xadiidkan wabihi waa isnaadkaa hore xadiidkan wabihi saasun baad kuba wadi bal taasi iyadu waxa weeyaan waa qaybta hore ee uu noo sheegayo in markaa muslim oo kale isagu hadduu leeyahay uu inta badan uu ilaaliyo oo isagu maxamed wuxuuba isagu tahay xadiiskii koobaad marka uu yahay dhib malow waa sanadkii uu ku maqlay laakiin axaadiistii dhexdeed wabihi ay kuba jirtay ayaa sanadku geed si isu raaciya oo wuxuu idhaha xadaثna mحamed بن rاafiع qal xadaثna cabdالرaزاq qal aخbarana mcmr can hamaan بn abi qala markaasaa si uu sheego xadiidka inaanu kii koobaad ba ahayn hada ma xadaثna abu hurayrata wadakara axaadiisa abu hurayra wuxuu noo waramay marka axaadiis buu sheegay marka macna waxa weya xadiiskii koobaad maaha markaasuu deeta xadiiskii uu doonayey uu soo qaata kitaabka dhammaantiisaasuu intiisa badan isticmaala ama bukhaari oo kale sal xadiiskii koobaad buu sanadka horta oon baabkii munaasabo la lahayn oo naxnu alaakhiruuna asaadiquuna xadiiskii oo koobaad ahaa nusqadan ayuu sanadkiisii markuu sheego ayuu xadiidkii soo dhigtasta meelo salaada uu sameeyey dabadeedna xadiidkii baabka u munaasibkaa buu raaciya marka xadiidka naxnu alaakhiruuna saabiqun baabkii calaqa lama laha ee macna waxa weye nusqada ku bilaabmaysay isagaa sanadkii la socday kii markuu sheeguu kii kalena raaciyey kol kolna kii dhexduu nu iskaba qaata isagoo sanadkii sheegayo aan markaa israacin waa bukhaari si uu sameeyo bal markaas oo taa muslimba aada usii dhow bal marka taas bay tahay horta labadaa xaalo markaa welibana haddaba hadday dhacdo waa masalada labaad uu dhigan doono labada baydee dambe hadday dhacdo inaad sheekhaagii waxaad kaga maqashay sanadka koobaad me xadiidka koobaad unbaad sanadkii la socday intii dambena wabihi unbaad warinaysa oo aad kaga maqashay waxaad u baahatay xadiid dhexdii ku jira inaad gaar ahaan ula baxdo waa xadiidkii koobaad ee sanadkaad ku maqashay waxaanayna waxa kale wabihi unbaad maqlaysa sheekha wabihi unbaad kala maqlayse marka taasoo kale culimadu iyadna intooda badani waxay baneeyaan inay xadiidkana sanadkiisii yaanu ahaaninba ku la sheegay kii horeu ku cadfan yahay uun macduufkuna xukma almacduufi calayhi buu leeyahay wax la sheego kale ka dhigan yahay intaad kii dhaxaysaad iska soo qaadato aad sanadkiina iska dhamaysato sheekhiina waad u tiirinaysaa sheekha sanadka lafti ahaan ugamaad maqal laakiin dee markii horuu soo sheegay wabihina waa kan yidhi hadalkiisana hadalkaa horunbuu ku cadfan yahay oo adoo kii hore waxaan ahayn soo qaatay inaad sanadkii iska dhamaysato adigoo weliba sheekha saad uga maqashay inaad halkan laftiga aana xadiidka matniga aanu sanadkii la socon iyadna waa shay iska jaa-isa waayo sababta markii hore ad ka maqasho sheekh taasna waa adigu laakiin xaaladaa kolley saa muslimya ay yeelaan waxa sii fiicanun xaaladii in la caddeeyo bal waa intaas beydka ugu dambeeya mar gaaran laqbayn ama aad macnihiisa sheegi wanusuqu markaa wuxuu yii markaan haddaba eeg wanusuqu nuskooyinkii allatii nuskooyinkaasoo biisnaadin isnaad keliya ku sugnayd isnaadin ku sugnayd qadu macnaa xasbu waa isnaad keliya uun lahayd ee sanad keliya wada lahayd axaadiista majmuucadii tajdiidu cusboonaysin la cusboonaysay waa tajdiidu sanadi fii kulli matnin matn kastaba marka la joogo sanadkii dib loogu celiyo lasoo cusboonaysiiya ayaa axwadu ixtiyaad badan laakiin wal aqlabu sida badan ee qaalibka culimada u qaalibkii albad-u bilow weeye bihi ay bisanadi in lagu bilaabo nusqada marka la bilaabayo xadiidka koobaad ama majlis kolba darsigaas xadiidkiisa koobaad wayutaru waa la sheegayaa maa bacdahu maa bacda alawali xadiidkii koobaad wixii ka dambeeyey ayaa waa la sheegi maca qawlihi wabihi wabihi unbaa uu raacin cibaaradaa wabihi haddaa sharaxaa heshaana wabihda ku sugan isan oo kale weeye walaktharu sa laakiin culimada intooda badani jawaza waa baneeyey an yufriida inuu gooni yeelo bacda bacdi axaadiistii kaba mid ahayd oo weliba kuwii sanadka uu ku maqlay aan ahayn ee ka koobaad aan ahayn bisanadi sanadkii inuu ku gooni yeelo ayay baneeyeen yay u baneeyeen liaakhidi kii qaatay nuskada qaatay macnaa wariyey kadaa saasoo ujeedadu intuu sanadka koobaadna xadiidka koobaad sanadkii ku maqlay inta kalena wabihidaas uu maqlayay taasay u baneeyeen laakiin walifsaaxu haddana iyadoy taasi banaan tahay caddayn xaalada iyo xaqiiqada la caddeeya ayaa isadu haddana toosni badan oo sawaabnimo badan marka baydka ugu dambeeyena wuxuu sheegayaa hadday dhacdo sanadkii koobaad ama xadiidkii koobaad sanadkii in la sheegay intii kalena wabihi laalahaa marka xadiidkii ugu dambeeye la joogana sanadkii lasoo celiyo kale taas horta waa ixtiyaad oo ninkii sanadkaa hore dhaafay ee majliska intiisii horeba aan joogin ayaa imika sanadkii maqlaya oo taasi saasii faa'iidadaasay leedahay laakiin haddana weli khilaafku waa jira qolooyinkii laadaye xadiidka saa lasoo celiyo wixii la maqlay ha lagu kaaftoomo waayo bal kaa koobaad hadduu la socdo kii ugu dambeeye la socdo intii dhaxba kolley weli way maqan tahu sanadkii lama socoto oo khilaafkii meesha kagama baxayo adoo ilaa marka ugu dambeeya sanadkii shooci dhaxay kii ugu dambeeye kii ugu horreeya marka sheego arrintuba saasay ku dhantahay khilaafku meeshii kolley waa taagan yahay laakiin ixtiyaad iyo ninkii markii hore uu dhaafay oo dib loo xusuusiye ama loogu sheego iyo waxyaalahaasaa meesha faa'iido kuma sugan oo wuxuui waman yuciidu ninka soo celinaya sanad alkitaabi kitaabka sida bukhaari oo kale oo dee sanadkii koobaad kii halkii ugu horreyay halkii ugu dambeeya sanadkii la sheegay maca aakhirihi kitaabka aakhirkiisa maci ama nusqada aakhirkeeda maceed sooba celinaya nusqada aakhirkeeda maceed ixtaada ruuxa sharta ixtiyaad buu laba yimi laakiin wamaa rafaca ma kor yeelo khudfan khilaafka meesha jira ma kor yeelayo kollayba xaaladaas hore ayuu baaba walow dee taa kale banaanna waa kaa inoo sheega allah subxana watacaala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وصدق متن له ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتديه أو انتدى بسند فمتجه وقال خلف النقل معنى يتجه في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا وقوله مع, مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله فالأظهر المعنى من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ والمعنى في والمنع في نحوهم فقد قد حكي ودا على النقل بمعنى بنيا واختير أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر وقال إن نجس بالإجازة لما دوا واغتفر إفرازه وإن رسول وإن رسول بنبي أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا وقد رجع جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو تلي بسم الله الرحمن الرحيم taqdiimu lmatni cala sanadi matnigii oo la horreysiiyo oo sanadka laga horreysiiyo ayaa bal ma xukunkiisii iyo madxafkiisii ayuu yahay kani oo deeftan imaka naqaano ee kutubtana inoogu sugan ruuxii bal xadiidka sanadkiisa ku warinayay marka sanadkuu sheegaa markuu sanadkii dhameeyo xadasanaa fulan fulan fulan ee ilaa nihaayadii gaadha ama saxaabigii ayaa xadiidka matnigiisiina uu markaa sheegaa bal haddaba wuxuu leeyahay hadday dhacdo in horta matnigii la sheego ooba isagoo yidhaaho qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu binniyaati wainama likuli imriin maa nawa markuu matnigii dhameeyo yidhaaho xadasanaa bihi fulanun qaala xadasanaa fulan xadasanaa fulan ilaa uu sanadkii dhamaynayo oo halkii sanadku kasoo horey ilaa matnigii la horreysiiyo maxay xaaladu noqon adigina asaa sheekhaagii kaga maqashay bal xukunku muxuu yahay sii buu adigu halkan ama abyadan ku dhexaa sheeku inoogu sheegaya wuxuu yihi wasabqu matnin matni horreysiintii ama horreyntiisa uu horeeyo low bibacdi sanadin walow kaana sabquhu sabqigiisaas iyo horeynta matnigu horreeye haba ahaado bibacdi sanadin sanadka bacdigii un oo iyadoo horta sanadkii de in laga sheegay markaas oo matnigii la sheegay haddana marka dambeha laba sii taam yeelo wuxuu matnigu kaba horeeye haba noqoto sanadka un qayb ahaan ha ka horeeye yaanu ka wada horeyninbe laa yamnacu haddaba sabqigaas iyo taqadumka matnigu uu horeeye ama laga horeysiiyey ma manceeyo ma hor joogsanayo alwasla itisaalkii xadiidkani uu xadiid mawsuulo ahaa sanadkana uu sanad mutasila ahaa yada taasi ma manceyso waa mid yada walaa an yabtadi yatabadiba iyo waxba inoo tahay diinta allah laakiin halkani waa ibtada yabtadiya walaa an yabtadiya wey walaa an yabtadiya inuu bilowdo oo uu ku bilowdo raawin raawi maama raawin ku isagu wariyey kadaa saa wax ku wariyey oo saas waxay ihi waa taqdiimu lmati cala sanad mid saa wax ku wariyey inuu ku bilowdo oo uu horreysiiyo bisanadin sanadkiina taasna ma manceeyo fa muttajihun ay fahwa markaa taqdiim sanadkii lasoo horreysiiyey inkastaba saad sheekhaagi uga maqashay yaanay noqoninbe aad soo horreysiisaa muttajihun waa midda isagu mutajiha ama iskaba fiican oo wax dhiba hore uu leeyahay aanu jirin wa qaala ibnu salax wuxuu yihi khulfu naqli macnan khulfu naqli waa naqlin macnan bimacnan ama bilmacnaa wax lagu wariyo khilaafkeedii iyadoo aynu sooba maray ee culimada dee intoodii badnaydna haddii shardigeeda la helo ay baneeyeen kuwa diidaya asal ahaanba ay jireen khilaafkaas ayaa yatajihu majii'uhu huna ayaa uu dee wasiya leeyahay ama uu dee ixtimaaliba inuu halkan khilaafkaasi yimaado masaladan imaka aan hayno waxa ay tahay oo uu jeeg labadan beyd sheekhu inoogula sheegay bal hadday dhacdo raawigii inuu matigii horreysiiyo sanadkiina uu dambeysiiyo oo u bal masalan yidhaah si aan misaalkii ku sheegnay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaati ilaa aakhiri alxadiid dabadeedna uu yidhaho akhbaranaa bi fulan can fulan can fulan saa uu yidhaaho waa qayb amase low bibacdi sanaddas uu u wado sanadkii buu in kamida sheegay markuu in kamida un sanadkii sheegay buu matnigii raaciyey markaa sanadka intii harsanayd buu haddana matnigii dabadeed sheegay oo waaba ka xagga hoose muxuu yihi isagoo yidhaaha rawaa camru bnu dinaarin waa sanadkii qayb sabamida oo laakiin dee dhexdii uu ka qaaday rawaa camru bnu dinaarin can jaabirin can rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam kada matnigii aada ma sheegay wuxuu yihi akhbaranaa bihi fulanu wayasuuqu sanadahu ilaa cam uu haddana yidhaaho sheekiisii markaa uu kusoo laabnay iyo ciddii ku dhaweyn iyo intii udhaxaysay isagiyo camr bnu dinaar udhaxaysayna markii hore ruwa camrun ubuudoo dhexduu ka qaaday markuu matigii sheego dib ugu laabnay isaga iyo camar intii udhaxaysay ayuu dib ugu laabnay haddaba wuxuu leeya labadaa xaalaba sanadka horta waa sanad mutasila oo lama odrhanayo kol haddii dee uu markii hore matnigii un sheegay inqidaac iyo waxbaa soo galay ama kala go-baa soo galay wala culimada qaar ay dhahaan kolley dee waxaa keenayay in marka hore sanadka la horreysiiyo oo suuradan aan dee la isticmaalin waxaa dhici karta bimuruuri lowqti iyo ruuxaan xaqiiqo ogeyn hadduu matiyi arko oo uu sanad kala arko inuu marka dambe bimuruuri lwaqti in loo qaato sanadkan in aanu matigan ba lahayn oo matigan sanadkiisu noqon yaho halkaa indadaac loo maleeya ay kaba timaado taasi ay dee markaa haddii waktigu dheeraado ama waxaan adigu bal markaa ruuxaan dee xaaladii ogeyno ay meelkaa meesha uu iskula taado ama uu arko haddana horta xadiiskaasi waa xadiis mutasila oo haddaad sanadka horreysiisa iyo haddaad matiga horreysta waa isla mid xadiis koladii sanadkiisa dhan waa sanad mutasila taasi iyada waa mid waa masale iska daahira taasi masalada labaad ee iyada halkan uu sheekhu inoogu sheegayna waxa weeyaan sheekhaagii baad uga maqashay ka isagoo matnigii horreysiiyey sanadkiina dambeysiiyey adigu haddaa dee marka dambe lagaa warinayo aada si un aada marto dariiqiisi baad marto tahdad kama taagna oo wax dee iyada masale kale lagama dhigayo laakiin maxaa doontay inaad adigu xaalada caadigeedii kaba dhigto aad sanadkii soo horreysiisato matigiina waa dambeysi matigina uu kuu dambeeyo si dee badnaan jirtay ayaa doontay wuxuu leeyahay masaladaa labaadna raawigii markii horeba sheekiisa uga maqlay matniga horreysiintiisa sanadkiina uu dambeysiiyo hadduu isagu sanadkiis ka soo qadimto isagoo sheekii weliba ka warinayo xadasanaa fulan leh oo aanu xaaladii iyo sheeka uga maqlayo si uga maqlayna aanu waxba cadayn ee uu sanadkiisa horreysto matigiina uu dambeysiiso taasna waxa weeyaan mancino jiro waa jaa-is buu leeyahay oo waa iska banaan tahay bal taas lama halkan waxaa culimada dee xaafid ibnu xajar iyo ragga qaarkood ama dee kollay isaga qolooyinkii qowlkiisa ka qaatay ay ka soo reebaan ibnu khuseyme oo kale imaamkaas ah waxa uu hadduu inuu kalaam ama wax ku sugan yahay sanadkan xadiiska ama uu ku sugan yahay oo kalaam ku sugan yahay ayaa wuxuu isagu isticmaalaa matniga inuu horreysiisto dabadeedna sanadka uu dambeysiiyo waxaana uu yii dee kitaabkii somaaliha saxiixa meel kamidaba yihi ruuxa sidaasi aan ahayn iga soo naqliya anigu umaan fasixin meeshiina qarad buu leeyahay oo waa markan kalaam ku sugan yahi sanadkii ama waxay ku sugan yihin ayuu xaaladan isticmaalay markaasaba hadday taa ibnu khuseyme tahay dee istilaax gaarana wuu leeyahay arrintu aanay ahayn in sanad iyo matin la kala horreysiiye waxa ay tahay uu yahay ishaaro uu ishaarayo sanadka in waxay ku sugan yihin uu ishaarayo markaa isaga in siisii lagu daayo weeye oon laga bedelina siisii lagu wariyo bal kol hadduu leeyahay anigu taas ruuxu inuu sidaasi aan ahayn iga wariyo uma fasaxayo gees kalena uu lahaa qarad uu ku kala soocayo xadiidkan